hit barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o ad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bog aanu ku leenahay internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah saddexda nofembar sanadka laba kun siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabduqaadir maxamed mursal samakaab iyo maxamed cabdi xasan sandheere
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa dhegaystayaal ka mida barnaamijka madasha dhallinyarada aan maanta ku soo qaadan doono heerka waxbarashada gabdhaha soomaaliya ee xilligan la joogo
oo waxaad waagii horeo kale dhici jirta inaad galaasinta soo dhex istaagtid aad fasalkaa iska dhan ku aragtid toban shan gabdhood iyo in ka badan soddon afartan wiilal ah laakiin iminka waxaaba moodaaba inay gabdhi kagaba badan yihiin wiilashii oo waxaan dhihi karaa markii dhankaa laga fiiriyo iminka waxbarashadii way fahmeen
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
waqtiyow dhurkaagiyo adduunyada dhiskeediyo adduunyada dhiskeediyo dhaxalkay adduugiyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa marka horese warkii caalamka iyadoo maalimad yar ay ka harhsan yihiin xilliga doorashada dhexe ee maraykanka ayaa waxaa soo badanaya cabsida laga qabo dadaalada uu ruushku ku doonayo inuu ku majaxaabiyo hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka maraykanka xitaa xilli aad uga dambeeya oo ka fog doorashada toddobaadkan amaba madaxtinimo ee sannadka laba kun iyo labaatanka saraakiisha gaashaandhigga iyo kuwa hay-adaha kale amniga ayaa ka walwalsan in dadaalada moscow ay ku abuurayso midhaha kala qaybinta iyo safaranwaaga ay gaadhayaan in xitaa ciidanka maraykanka ay ku soo duulaan ma aha inay rasaas iyo madaafiic ku soo tuurayaan hase yeeshee fariimaha twitter-ka iyo waraaqo si kale loo qoray
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee marka magaceeda lasoo gaabiya la yidhaahdo u n h c r ayaa ku boorinaysa wadamada dunida inay qaabilaan dadka cadaadiska iyo gacanka hadalka wadamadooda uu oga soo cararay dadkaas oo ay ku jiraan raxanta muhaajiriinta ee ka soo cararaya bartamaha amerika si ay magangelyo u weydiistaan dalka maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wacad ku maray in dadkaasi uu ka horjoogsan doono inay maraykanka soo galaan isagoo u diraya siddeed boqol oo askari xuduudda muhaajiriinta ayaa ka soo cararaya wadamada honduras guatemala iyo el salvador
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan barnaamijka idaacaddeenna dhallinyarada maanta haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aan toddobaad walba maanto kale idinsoo gudbin jirnay ee madasha dhallinyarada barnaamijkan waxaa magaalada boosaaso inooga soo diray waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf
kulan wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan uga hadlayno doorka gabdhaha dhallinyarada ah iyo weliba waxbarashada xilligan barnaamijka waxay gala qaybgelaysaa aasiya xaaji jaamac iyo raaqiya ruun maxamuud oo ka mid ah gabdhaha xilligan wax ka barta mid ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada boosaaso aad baad u mahadsantahay yuusuf maxamuud oo waan ku dhowahay barnaamijkan waa barnaamij aad u wanaagsan oo loo baahanya markastaba in bulshada loo soo gudbiyo aad baad umahadsantahay yuusuf waad mahadsantahay yuusuf waan ku dhowahay barnaamijka dabcan waana barnaamij u leh xiise gaara dhalinyarada mawduuca aad maanta kaga hadlaysana dabcan waa mawduuc aad u muhiima oo kolleyka haweenahana naga si gaara noo quseeya aad baad mahadsantahay waaya ee, sanadkan ee, dhalinyaro badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa ku biiraya ee, jaamacadaha ku yaala magaalada boosaaso iyagoo kasoo dallacay heerka ee, dugsiyada sare marka ee, bal waxaad iga warataa xilligan haweenka iyo waxbarashadooda Een, markaad fiirisid een, laba qaybood ayaan horta u kala dhigaynaa Ee, qayb qadiimi ah iyo qayb dabcan een, aan dhihi karno waa modern oo waa casri oo waa waqtigan aynu iminka ku jirno Een, markaad fiirisid labadaa qaybood aad isbarbar dhigtid farqi weyn baa udhexeeya Een, tusaale ahaan diferensiga udhexeeya oo kale haddaad eegtid qay- waagii hore oo kale waxbarashada dee habluhu ama way ku yaraayeen ama maba heli jirin baan dhihi karnaa oo markaad iminka fiirisid way ku badan yihiin waqtigan ayay ku badan yihiin habluhu oo waxaad waagii hore oo kale dhici jirta inaad galaas inta soo dhex istaagtid aad fasalkaa iska dhan ku aragtid toban ha- shan gabdhood iyo in ka badan soddon afartan wiilal ah laakiin iminka waxaaba moodaaba inay gabdhi kagaba badan yihiin wiilashii oo waxaan dhihi karnaa markii dhankaa laga fiiriyo een, iminka waxbarashadii way fahmeen wacyigelin badan baa la sameeyey een, hablihiina aad bay ugu badan yihiin xarumaha waxbarashada waa doorka aynu markaynu ka eegno hablaha ee iminka waxbaranaya Een, yusufow saasaan dhihi karaa anigu aad baad u mahadsantahay yuusufow sidai asiyaba ka dhawaajisay waqtigii hore iyo waqtiga xaadirkan hadda la taagan yahay difference aad u fara badan ayaa u dhexaysa waayo waqtiyadii hore dabcan haddii galaasyada la eego een, ama gabar kumaba jiri jira hadday ugu badatana hal gabar ama laba gabar ayaa ku jiri jira ku een, jiri jiray balse haatan een, waxaa nasiib wanaag ah in fasalkii la eegoba ee inta ugu badan ay gabdho yihiin ee haatan wiilashuba ku yaraadeen way gabdhuhu waxay fahmeen in ay wiilasha la tartami karaan in ay meel kasta oo qof biniaadana uu ka muuqan karo ay ka muuqan karto ay wiilashaba uga firfircoon tahay marka waqti xaadirkan haatan la joogo jaamacadaha haddaan eegno weliba dabcan dee kuliyadahoo dhan aan dabcan inkastoo la dhaho kuliyadda caafimaadka u badan yihiin haddana ayu kuliyad kasta gabdhuhu saameyn aad fara badan ayay ku leeyihiin magaalada tan iyo guud ahaanba een, puntlandba haddaan eegno ma jiraan ee, caqabado haweenka ka hor istaaga inay wax bartaan xilliyada qaar Een, haa way jiraan Een, caqabadahaas markaad fiirisid een, horta weligeedba challenge soo jiitamayay baa jira iyo mid een, sometimes eh, sida hadda tusaale ahaan een, waagii hore waxaa jiri jirtay gabadhu een, in qoyska ay ka dhalatay aysan waxbarashadaba u dirin oo ay dhahaan waa gabar ayadu oo hooyada ku ducaysan jirtay inay gabar hesho laakiin sababtay ugu ducaysan jirtay waa inay xaafadda uga shaqayso Ee, ma aha mustaqbalkeeda keliya waxyaabahaas markaad fiirisid een, waagii hore oo kale Een, caqabadihii laakiin inka caqabadihii way soo badanayaan oo waxaad moodaa gabdhihii naftirkoodii inay challengiga qayb ka yihiin ayagu sidee qayb uga yihiin waxay qayb uga yihiin een, waxaan dhihi karnaa eh, waxyaabahan casriga ah iyo aalaadka ninka isdaba maraya eh, aad iyo aad baa gabar yaroo waxaad arkaysaa een, ayaan dhaweyto sanadkii hore bay ahayd waxaan eh, u dhigi jiray ardayda koowaada ilaa afaraada fas iskuul Een, gabar ka mid oo fasalka saddexaad ah ayaa waxay wadataa mobel bay wadatay mobeelka aaladahan een, mobeelka ugu horeeyana waxyaabaha aadka infectiga noogule bay ka mid yihiin Een, taleefon bay wadataa taleefonkii twenty four hours way ku mashquulsan tahay Een, si gaar aan ula socon jiray waan eegi jiray inta badan taleefon ardaydaas ku mashquulsan tahay yar waa arki jiray ayaan dambaan u yeeray waxaan ku iri een, taleefonka yaa kuu gaday waxay igu tiri hooyaa ii gadayoo kan kii horena aabbaa ii gaday saan ku iri oo laba taleefon baaba maraysaa miya say tiri haa kii hore aabbaa ii gaday kan hooyaa ii gaday waa waa layga xaday marka taleefanadii waxaan dhihi karnaa markaad fiirisid dh- dhankii waalidka een, iyo dhankii ardadii naftirkoodii gabdhihii ayaga qudhoodii iyo dhankii bay-adaba waxaa jira horta caqabado si waaqiciya ay ula falgelaya taasi waa taa Eh, tan kale markay gabadhu een, gaadho dugsiga sare oo kaleeto waxaa jira caqabado sometimes soo wajaha oo ka mid tahay een, guurka uu ka mid yahay gabadha waxaa laga yaabaa inay guursato guurku waa xun maaha wax ceebana maaha waa wax aad loogu farxo oo loo baahan yahay Eh, laakiinse gabadhii guurkii way ka haraysaa waxay ku leedahay, mar haddaan guursaday iyadoo dee uurna lahayn umulna ahayn caajisan ba waxay ku leedahay wallaahi waa iska guursadayoo maxay waxbarasha ita najasta inay waxyaaba noocaasa aamintoo kale ba waagi dambe aad waxyaaba hadda inoogu soo badanaya ka mid yihiin caqabadaha noocaasaan dhihi karaa aan hal iyo labaan ka tilmaami karaa si la mid ah ee su-aasha asiyo anoo daba raacaya raaqiyo ee gabadha wax baranaysa ee markii la guursado ba inta badan waxaa la yidhahdaa waxay ka haraan ee, jaamacadihii waxbarashadii fikirkaa ma qabtaade Een, yuusufow dabcan waa qabaa Een, inta badan gabdhaha soomaaliyeed markii la guursada ay waxbarashada ka haraan balse dabcan waxbarashadu waa tee dabcan waxaa dhici karta gabdhuhu say waxbarashada ugu fiican yihiin haatanba waqtiga kan anagoo dhahayna gabdhuhu waxbarashada ayay ku wanaagsan yihiin haddana secondarygoo kale markaa aragtid gabadhu markay gabdhuhu fasalkao kaleeto markuu aid yahay iyo markuu fomtu yahay isku gabdho ma fadhiyaan realitiga markaa ka hadalno waayo gabadhu sanadba sanadkii ka dambeeya fasalka waa ay kasii harayaan way ka harayaan caqabada ugu weynna waa guurka sababtaasna waxay tahay gabadhu haddii ay foon tahay ama foontuut ama foontri tahay oo ay guursato dabcan ma wadi karto fikirkaasay aaminsan yihiin aniguna waan aaminsanahay in dabcan gabar hadday waxbarasho weliba waxbarashadu waa kala jirtaaye secondary ama iskuol ay tahay aysan waxbarasho wadi karin sababtoo ah dabcan gabadha waxyaabaa lasoo darsi karaa waa wallici kartaa iskuulka waa iskuulka ay yaraanteed dhigan jirtay dabcan fursad uma heli karto in ay ardaydii shalay la fadhiday in ay dhex fadhiisato iyadoo dabcan xaamilo ah way ku adkaanaysaa in ay waxbarashadii soo wado horta caqabada ugu weyn oo gabdhaha haysata guurka waa marka ay secondariga yihiin ama xilliga iskuulka way jiraan gabdho tiro yar ilaa dee wax yar boqolkiiba hal aan isdhihi karo oo waxbarashadooda dhammaystirta balse ma jiraan dee gabdho aan dhihi karo boqolkiiba boqol ama boqolkiiba konton waa ay dhammaystiranta inay waxbarashada wadaan dee maba wadi karto waayo gabadhii waxyaabo fara badan ayaa ku imaanaya marka jaamacaddu waxay kaga fiican tahay iskuulka jaamacadda maanta haddaan guursado oo aan uur yeesho dabcan waan xiran karaa dhibna uma arko xitaa imtixaanka gadaal baa lagaga qaadi karaa balse iskuulku sidii ma aho dabcan haddaad fasalkaas aad xaamilo noqoto bilaa ugu horeeya xitaa haddaad wax qaadan way kugu adkaanaysaa inaa casharada ardayda la qabsato taas ayaa ugu weyn dabcan masiibada ugu weyn ee gabdhaha haysata ah oo ay waxbarashada kaga harayso mana sii wadan karto marka caqabada ugu weyn gabdhaha waa guurka dabcan gabdhahana waxaan dhihi lahaa dee dabcan intaa iskuulka ku jirtaan weliba secondariga intaa godaan ha guursanina waa fikirka aan qabo raaqi ahaan way hablaha iyo wiilasha inta badan waxaa la yidhaahdaa waxbarashada waxaa ku horeeya wiilasha baa ku horeeya marka tartan ma jiraa xilligan oo u dhexeeya wiilasha iyo gabdhaha khaasatan markaad tusaaleahaan usoo qaadato adiga oo jaamacadda aad dhigatid xilligan galaaska wiilal baa idinla fadhiistaa tartankaa la gashaan wiilashaas bal iga waran aad baad umahadsantahay yuusufow dabcan wakhtiga hore ahayd markii la dhihi jiray gabdhaha wiilasha ka sarreeya balse wakhti xaadirka haadan la taagan yahay gabdhaha ayaa meel kasta ku sarreeya waayo ana hadda jaamacadda aan dhigtoo kaleeto dabcan kaalinta koowaad waxa gasho waa gabar iyo kaalinta labaadba kaalinta saddexaad meelahaas wiilashu soo galaan taasna dab waxaa muuqata in ay gabdhuhu aysan taagnayn marxaladdii ay markii hore taagnaayeen ay fahmeen in ay la tartami karaan wiilka ay fahamtay wax uu wiilku qaban karo inay iyaduna qaban karto oo ay markasta la jaanqaadi karto shaqada uu wiilku qaban karo marka realitiga markaan ka hadlo gabdhuhu waxbarasho ahaan boos wanaagsan ayay dhanka tacliinta ay ka taagan yihiin balse caqabada ugu weyn waxa ay tahay siday aasiyo sheegtay social media social media horta gabdhaha keliya ma saameyn balse bulshadeena oo idil buu saameeyey dabcan way jirtaa inaad waxbarashada kaga harto social media oo waqtiyada intixaamaadkao kaleeto inaad ku mashquulsho balse dabcan haddaan ka hadlo farqiga haatan wiilasha iyo gabdhaha u dhexeeya dhanka waxbarashada gabdhuhu hadda waxaan aaminsanahay in ay waxbarashadii fahmeen in ay fahmeen inay wiilasha la tartami karaan in ay fahmeen in ay gabar kasta si iska dhigto ay tahay aad baad umahadsan tahay yuusufon waxaan bartaa kuliyadda caafimaadka khaasatan clinical officer ama medicine walaahi galaaskan waxaan nahay konton adigu soddon meelahaas waa gabdho oo wiilashaa yar haddaan jaamacadoo dhan kuliyaddan barto ay tahay caafimaadka aan dabcan kuu sheego majoritiga ugu badan waa gabar inta barta dabcan taasna waxaa sababi karta inay kaalimaha ugu horeeya ay gabdhuhu galaan marka waxaan isdhihi karaa dabcan gabdhaha haatan sanadada tan dambe way fahmeen waxbarashada oo boos wanaagsan ayay waxbarashada ku leeyihiin qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ee madasha dhallinyarada ayaan ku guda jirnaa maanta waxaa uga hadlaynaa doorka haweenka iyo weliba waxbarashada gaar ahaan xiliyada ay jaamacadaha ku biirayaan iyo tartankooda waxbarasho aasiya ayaan siinayaa aasiya waxaad iga warataa haweenku ma helaan fursado ay helaan wiilasha xiliyada waxbarashada ama waxbarashooyinka loogu diro dalka dibaddiisa
ha way helaan in badan fursadaha ay wiilashu helaan oo kale walow ay jirto in aysan sida horta wiilashu ay fursadaha u helaan uma helaan baan dhihi karaa gabdhuhu laakiin way jiraan inay helaan in badan oo kamid a waqtigan tusaale ahaan minxawinka markay puntland oo kale hadda aynu ku noolnahay madaqadan marka ay soo baxayaan intixaanka la qaado ee starayska ah markay soo baxda natiijadu horta waxaa ugu badan xaqiiq marka laga hadlo oo dee aynu wada ognahay wiilasha tobanka ugu sarreysa lix ka mid ah ama toddoba ka mid a wiilal bay noqdaan waxaa taas la dhihi karaa oo loo sababeyn karaa dabcan gabdhaha ayaa markay soo gaaraan marxalada dugsiga sare oo kaleeto inta badan waxbarashada way ka caajisaanoo say ku ahaayeen markay yareer yihiinoo dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose marayaan kuma aha hase yeeshee intaa kusoo baxda tobankaas way helaan fursado waxbarasho sidoo kaleeto markaad fiirisid jaamacadaha oo kaleeto gabdhuhu darajo wanaagsan iraaqiya sheegtay darajo wanaagsan bay ka galaan oo waagii hore ahayd in wiilashu ay sareeyaan markasta ama ay galaas iska dhan kaalinta koowaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad kaalinta afraad ba ay galaan horta raaqiya waxay dhigataa kuliyadda caafimaadka say sheegtay laakiin anu kuliyadda ay arkaan dhigtaa oo keligay baaba gabar ku ahay waxaa kale waa waxaan dhihi karaa waa wiilal hase hase yeeshee haddana markaa dee si guud aanu u eegno waaqiciga jira gabdhuhu in badan waxaan dhihi karnaa wakhtiga kan waa kuwo waxbarashada ku horeeya fursado wanaagsanna hela haweenka waxbartay ee dhalinyarada ah door intee leeg ayay ku leeyihiin ee wax soo saarka ee bulshada horta haweenku markay waxbartaan oo ay kasoo qalanjabiyaan kuliyadaha dhibaato aad u badan bay la kulmaan caqabado aad u badan baa qabsada fursadaha ay helaan ragguna ma helaan waa xaqiiqda jirta hadday noqon lahayd xagga siyaasadda hadday noqon lahayd xagga ganacsiga hadday noqon lahayd xagga kale arrimaha bulshada hadday dhan kasta waxaa la dhihi karaa wiilkii gabadhii markay soo wada qaranjibiyaan wiilkaa wiilayga geeya wiilkaa wiila siiya mogtahay waa wax iska dhaqankii soomaalida oo waxaad moodaa in uusan gabadha waxba weli weli aysan gabadhu heerkii loo baahnaa kama taagnahaa waan dhihi karnaa dhaqanka soomaalida markaas waxaan dhihi karaa fursadahaas iyaga ah oo ah in ay door wanaagsan ku yeeshaan bulshada ma helaan gabdhuhu waxaa la yidhahdaa inta badan wiilasha shaqa la-aan ka cabanaya marka gabdhaha qaar oo la dhaho ma jidhaa heeblaayo oo kale shaqa la-aan bahayse waa baagamood haa way buuxaan maxaa yeelay wiilashu markay kasoo wada baxaan jaamacadda boqolkiiba toddobaatan ama adeerkiis ama abtigii ama awowgii ama kulliga u kacayaan wiilka gabadha waxa ka hortaagan waxaa laleeyahay ama way guursatay waxaa laleeyahay nin baa qaba ama waxaa laleeyahay dee iyadu waa gabaroo nin baa guursan doona ha gurigaa iska joogto nin bay sugaysaa cimrigeediiba gabadha nin bay kusoo xireen iyo macnaha waxyaaba iska maalaayacniyo iyo dee inay waa gabar dhahaan iyo gabadha cid ihtimaam siinaysa arki maysid laakiin gabdhuhu haddana saasay tahay ma niyad jabaan waa kuwa kartila waa kuwa kartidooda iyo caqligooda iyo aqoontooda ayagu wax ku raadsada waxna kula soo baxa bulshadana kaga dhex muuqda doorna kaga leh wixii ay barteenna dabcan dib ugu celiya waxaana leeyahay gabdhaha soomaaliyeed meel kastay joogaan ha niyad jabinina waan ogahay oo anigu gabar baanahay waa ogahay in la dhaho gabdhuhu markay jaamacadaha soo dhammeeyaan markay sifiga geystaan shirkada waxaa jira guud ahaan soomaaliya gaar ahaan puntland oo kaleeto boosaaso gabdhaha laga aqbalin gabar lagama aqbalo gabar ka shaqaysana arki maysid dhasaari maysid haddaa sifi geysatidna laga aqbali maayo cadaalad darrada ugu weyn bay ka jirtaa hadda waa shirkadaha ugu waaweyn dalka gabar lagama aqbalo waay waa dhibaatooyinka gabdhaha haysta waa caqabadaha haysta waxaa dhihi karaa shirkadaha uguba kolambar wanka ka jira dalka gabdha kama shaqeeyaan lamana ogola taas waxaa kasii dheer markay dabacdo inay xagga siyaasadda u kacdo kaleeto odaygu wuxuu u leeyahay waa heblo waa reer hebel baa qabo kursigiiyo waxay rabaan inay iskaga kaayadirsadaan gabadhii waa sharcii imka la soo dejiyey imkaan arkay sharcigaas ah gabadhii waxay rabaan inay iskaga kaayadirsadaan kursigii gabadhan maxaa ku xiray markaa caqabadahaas iyo dhibaatooyin ka badan baa gabdhaha hortaagan marka ay waxbartaan laakiin haddana kuwo niyad jaba maaha waa kuwo mar walba dhexda u xirta una dhabar adayga in ay dalkooda iyo dadkooda iyo iyagu wixii ay ka dhasheen dalkan ahaa ay samata bixiyaan ugu dambeyntii ee barnaamijka gabagabadiisa ayaan joognaa adiga iyo raaqiyo waxaa ka mid tihiin hablaha dhalinyarada xilligan ee waxbarta horeyna waxaa uga soo dhawaajiseen in gabadhii mar haddii la guursado ay waxbarashadeedii halkaasi kaga tegeyso gabdhaha oo badan maayo waa qaar ka mid ah sida la sheego bal idinka qorshaha maxaa idinku jira waxaa noo qorshaysan in aan horta waxbarashada alxamdulilah anagu secondary waan soo dhamaynay jaamacadihiina iminka gebagabay noo marayaan waa dhammaynaynaa wixii intaa kadibsan waxbarashada waan sii wadaynaa oo manihin kuwa halkaa kaga haraya ama ka niyad jabaya ama waxbarashada dee isla haya mar haddii gabdhihii idinka horreeyaba sidaa loola dhaqmayo oo dee hadday noqoto in ay u kacaan dhankii shirkadaha waaweynaa oo kaleeto oo la dhaho gabdhan lama shaqaalaysiino ama ay noqoto in ay xaggii odayaal dhaqameedadii ay dhahaan oo iminka iska olola doorashoiyo siyaasadeed bu dalka ku jiraa ay dhahaan wiilal baanu siinayna marnaba manihin kuwa niyad jabaya haddii calafkaagu uu noqdo adigoo hadda jaamacaddii wata inaad guursatid haddii ilaahay uu ku siiyo ubad galaaskaagii ma fadhiisanaysaa mise haa uurka waa inta ila fadhidoo nimanka ah hooyadood uur bay soo wada yeelatay markaa waa fadhiisanayaa weliba anoo ku faanaya oo dhahaya maasha allah alxamdulilah ilmana waa ilaahay wuu isiiyo de waa ii dhalan rabaa waxna waa baranaya qalanjabinta waan keenaya ha
intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o a barnaamijka wuxuu idinkaga imaanayay magaalada boosaaso anigoo yuusuf maxamuud yuusuf ayaa idinla socodsiinayey intaa barnaamijkan lamida ku kulmi doona dhegaystayaal nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi madasha dhallinyarada dadka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna dhinacii ciyaaraha ayaanu jalaacaynaa waxaa stuudiyaha igula sugan cabdiqaadir samakaab isaga ayaanan ka codsanayaa in wararkii caalamka dhinaca ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyey iyo kuwa caawa la ciyaarayaba uu nala socodsiiye cabdiqaadir aad baa u mahadsan tahay sandheere Eh, haddii aan ku horeyno eh, horyaalka waddanka ingiriiska kulamo ka tirsan ayaa la ciyaari doonaa maanta Eh, kooxda f c a f c barnmouth ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda manchester united oo xaalad adag ku jirta Eh, sheekada xiisaha leh ayaa waxay tahay kooxdii manchester united oo horkici jirtay kooxaha ayaa haatan waxaa ka sarreysa bortmouth haddii manchester united ay badisana waxa ay ku dhibca noqon doontaa isla kooxda maanta ay la ciyaarayso Eh, waxaa dib usoo laabtay jes lingar iyo alexis sanchez oo iyagu ka maqnaa kooxdaasi Eh, waxaa kaloo jira eh, cardiff city waxa ay martigelinaysaa kooxda leicester city oo iyadana ku jirta maalmo murugo oo madaxweynihii kooxdaasi ayaa shil diyaaradeed ku geeriyooday iyadoo kooxdaasi ay ka qaybgeli doonaan aaska eh, madaxweynihii kooxdaasi oo ka dhici doona thailand everton waxa ay martigelinaysaa kooxda braton albion newcastle united waxa ay martigelinaysaa watford Eh, west hamna waxa ay martigelinaysaa banley ciyaarta sida weyn loo wada sugayay ayaa waxa ay tahay ciyaarta dhex mari doonta kooxaha arsenal iyo liverpool gegida emirates ayay ku dhici doontaa ciyaartan Li- liverpool waxa ay doonaysaa inay sii xajisato hogaankeeda arsenalna waxa ay doonaysaa inay kusoo laabato waddada guusha kadib markii barbare ay gashay usbuucii soo dhaafay tottenham ayaa waxa ay aadi doontaa kooxda wolverhampton wonders haddii aan u leexanno dhinaca spain kooxda laganeza ayaa waxa ay martigelinaysaa atletico madrid oo waa horyaalka la liiga real madrid waxa ay la ciyaari doontaa Re- real eh, valladolid waxa ay doonaysaa real madrid inay ka soo kabato guuldaradii xanuunka badneed ee ka soo gaartay kooxda barcelona kulankii el clasico valencia waxa ay martigelinaysaa kooxda grona rayo falcano waxa ay martigelinaysaa barcelona oo ku naaloonaysa guul cajiiba oo ay toddobaadkii hore ka gaartay kooxda real madrid dhanka kalena italian sera ah haddii aan u leexanno kooxda inter milan ayaa waxa ay martigelinaysaa genoa inter milan waxa ay doonaysaa inay soo tiigsato hogaanka iyadoo juventus ka hoosaysa Ee, kooxda kale ee fiorentina waxa ay martigelinaysaa roma juventusna waxa ay martigelinaysaa cagliari kooxda la yidhaahdo juventus waxa ay dhigaysaa wacdaro iyada oo toddobaadkanna booqan aan idhaahday martigelin doonta kooxda manchester united ronaldo ayaa waxa uu isagana waayo wanaagsan ku qaadanaya kooxda kubadda cagta ee juventus Ee, dhanka kalena kooxda haddii aan u leexano dhanka n b a-da ama ama kubadda kolayga kooxda cleveland cavillaris ee gobolka ohio ayaa hal guul heshay iyadoo ku jirta xaalad adag kadib markii uu ka tegay laacibkooda lebron james oo isagana u boqoolay kooxda la lakers lebron qudhiisa xaalad adag ayuu kala kulmayaa iyadoo oo kulamo dhowr ah la garaacay waxaana kooxda cavillaris ay la dhibtoonayaan maamulkeeda inay soo buuxiyaan booskii uu baneeyey lebron james haye sandhere aad baad masantahay cabdiqaadir haatanna dhinacii wararka haddii aan mar labaad dib ugu yara noqdo iyadoo maalmo yari ay ka harsan yihiin doorashada xilliga dhexe ee maraykanka ayaa waxaa soo badanaya cabsida laga qabo dadaalada uu ruushku ku doonayo inuu ku majaxaabiyo hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka maraykanka xitaa xilli ka dambeeya doorashada toddobaadkan ee lixda bisha nofembar iyo ta madaxtinimo ee sannadka laba kun iyo labaatanka saraakiisha gaashaandhigga iyo kuwa hay-adaha kale ee amniga maraykanka ayaa ka walwalsan in dadaalada moscow ay ku abuurayso midhaha kala qaybintiiyo safgaran waagu ay gaadhayaan ay yihiin kuwo ciidanka maraykanka lagu qabsanayo iyadoon la adeegsanaynin xabad iyo sawaariikh haseye la adeegsanayo fariimaha twitter-ka iyo waxyaabaha kale ee lagu qoro baraha bulshada dhinaca kale hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano u n h c r ayaa ku boorinaysa wadamada dunidu inay qaabilaan amaba ogolaadaan dadka cadaadiska iyo gacanka hadalka wadamadooda uga soo cararaya dadkaas oo ay ku jiraan koox muhaajiriin ah oo ka soo cararaya bartamaha ameerika si ay magangeliyo u weydiistaan dalka maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wacad ku maray in dadkaasi uu ka horjoogsan doono inay maraykanka soo galaan isaga oo sideed boqol oo askari u diraya xuduudda muhaajiriintan ayaa ka soo cararaya waddamada honduras guatemala iyo el salvador haatanna dhinacii heesaha waa heestii maxamed saleebaan tumac law naxariiste uu noo qaadayey iyo waqti
waqtiyow dhul omosoon waqtiyow dhul omosoon webiyadu isdhaafin webiyadu isdhaafin beeraa dhexdoodiyo dhirtuu ubax macaan waqtiyow dhul omosoon waqtiyow dhul omosoon webiyadu isdhaafin webiyadu isdhaafin beeraa dhexdoodiyo dhirtuu ubax macaan dhayaa u roonayn dhalinyaro intaanay dhaayaha roonayn dhalinyaro intaanahay dhaayaa u roonayn dhalinyaro intaanay dhigahayo araggaba ka dheere agtayda waqtiyow la dhaqan dumar waqtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteed ka caashaqa mid a toban dharaaro waqtiyow la dhaqan dumar waqtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteed ka caashaqa mid a toban dharaaro amaanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanay ama aanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanahay ama aanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanay dhigahayo araggaba ka dheere agtayda
intaasi waxaa ku eg idaacaddeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiinayay anigoo cabdiqaadira iyo maxamed cabdisandheere waxaana isku soo saaristii bashiir abikar cabdulaahi dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waqtiyow dhurkaagiyo waqtiyow dhurkaagiyo adduunyada dhiskeediyo adduunyada dhiskeediyo dhaxalkay adduugiyo dhubadiyo camuudiyo wakhtiyow dhurkaagiyo wakhtiyow dhurkaagiyo adduunyada dhiskeediyo adduunyada dhiskeediyo dhaxalkay adduugiyo dhubadiyo camuudiyo kugu dhaarshay diinte arrimaa